والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين وإذ نتقل الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم ۖ خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وحان كده حجرني في سورة الأعراف marka ahlu kitaabkii khaasatan reer bani israa'iil oo dadkii kitaabka towraada la siiyey ayaan ka soo hadlaynay marka markii dadkii xumaa laga soo sheekeeyey oo rabbi uu ku tilmaamay fakhalafa min bacdihim khalfun warituu lkitaaba ya'khuduuna carada hada aladnaa ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليه ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون تدكاس حنحن أو ددكي وناكسنا بدلي أو كتابك توراضها كدحلي isla markaana yani xaqii siisanayo adduunyo adduunku doorsanayo hadday qadiyii tahay iyo xukumkii haddii ay tahay taxriifka iyo tabdiilka aayaadka ilaahay la xarifoo la bedelo marka haddana istikfaar aan maaragtay qalbiga jirin ay leeyihiin waana loo dhaafayaa markay mar labaad arkaanna wixii dembigii hore ay lahaayeen allah baa noo daynayo haddana mar labaad ay la imaanayaan marka noocaa xunkaa markii laga sheekeeyey baa dadka wanwanaagsanoo ayaga ka mid a buu aayaddan rabbi noogu sheegi leanna in badanaan soo marnay dadka ahlu kitaabka dad xunna inay ku jiraan dad wanaagsanna inay ku jiraan wa min qowmi muusaa ummatun yahduuna bilxaqi wa bihi yacdiluun dad wanaagsan inay ku jiraan waan soo aragnay waqadacnaahum fi lardi umaman minhum asaalixuun wa minhum duuna dalik labadaba inay leeyihiin dad wan wanaagsan iyo dad xun marka dadkii xumaa markii laga sheekeeyey baa dadkii wanaagsanaa haddana rabbi uu ka warramaya waaladiina dadkii ahlu kitaabka yuhuudda ahaa weeyaan yumasikuuna qabsanayey bilkitaabi kitaabkii towraad ahaa yani xaqa tamasukii qabsanayey weya qabsashadiisii dhabta ahayd qabsanayo ku dhaqmayey oo wa aqaamuu salaata salaadiina oogayeyo wakhtigeedii gudanayey yani sidii loogu talagalayna u gudanayey dadkaasi innaa annaga allah baa odhanayo laa nudiicu dayici mayno oo ma hallaynayno ajra almuslixiina dadka yacni wanaajiyo naftoodana wanaajiyo khayrkoodna wanaajiyaa ajarkooda ma hallaynayno ma dayacayno allah subxaana wa tacaala sidaasuu leeyahay marka ahlu kitaabka dadkooda wan wanaagsan ee kitaabka ilaahay ku dhaqmo diinta ilaahay siday tahay u qaato dadkaasi allah subxaanahu watacaala ajarkooda marna ma dayacayo waaladiina yumasikuuna bilkitaab marka yumasikuuna marka la yidhahdo siinka la shido waa qiraa'at ljumhuur waay yani waxaa laga keenay min masaka bishayi watamasaka bihi shaygiibuu qabsaday oo ku dhegay sidaas ayaa loo jeedaa markii la shido marka waxaa loo jeedaa yumasikuuna bitawraati kitaabkii tawraad ahaa ayay ku dhegaan ay qabsadaan fii umuuri diinihim diinkooda arrimihiisa oo idil tawraad bay haystaan ay ku dhegan yihiin qiraa'ada kaleeto oo maaragtay caasim u akriyo laakiin riwaayat abibakar can caasimaa la rabaa abubakar can caasim ayaa isaga wuxuu akhriyaa تخفيف أخرياء والذين يمسكون أبو أخرنايا والذين يمسكون بالكتاب مركا والذين يمسكون كوي قبسني واسكو معناه ويان بالكتاب كتاب كتوراد قبسني ومركا يعني يمسكون مركا ليراهدو ومن أمسك بالغا كيني من أمسك وقبصدي يعني يمسك وقبسنيا وفعل كاس سنوا اسكن رباعي وي مسك هذا تراهدنا والرباعي لبدبا ويان لبدبا افر حرف وعلك والرباعي ثلاثي معه marka waladina yumsikuuna qabsanaya hadii sida la yiraahdo waa isku macno weeyaan dadka kitaabka tawraadaha qabsado oo ku dhago oo diinkoodii kitab tawraad ahaan u qabsada maxay yeelay dadkaas tawraad sida dhabta u qabsado waxay arkayaan oo awaamirtiisa iyo nawaahidiisa qaata waxay ogaanayaan نبي الله محمد نبي نمدي سبي قرنايا سيد عبد الله بن سلام وكليته كتابك التوراة عالم بو هاي كو دقمي جيري صفاتك نبي الله محمد نو كو ارك كتابك التوراة marka dadkaas wan wanaagsan baa loo jeedaa wa aqaamu salaata salaadana oogo yaani xifdiyo gudashadeedii xifdiyo waqtigeedii oo lagu gutaa xifdiyaa dadka salaada oogo siday tahay ula yimaado marka salaadii baa hadda acmaashii oo dhan la sheegay keligeed baa la soo sheegay markii kitaabka caam ahaan loo qabsaday baa salaadii haddana iqaamadeedii lasoo saaray marka culammadu waxay leeyihiin waxa loogu gooni yeelay sheegitaanka salaada keliya liidhaari maziyatiha walikowniha cimaad ddiin yani walikowniha cimaad ddiin inay tahay yani maaragtay darajada ay leedahay oo dadka loo muujiyo salaada inay darajadeeda aad u sareyso iyo inay tahay diinka tiirkiisii inay tahay iyo inay tahay faariqatun bayna alkufri waaliimaan waxa iimaanka iyo maaragtay kufriga gaalnimada kala saaraa inay salaada tahay sidaas baa marka darteed loogu khasisay bay odhanayaan wey wa aqaamuu ooga asalaata salaadii oogo innaa annaga allah baa odhanaya hadalkaasi laa nudiicu dayici mayno ajra almuslixiina dadka muslixiinta ah ee camalkooga ayagana hagaajiyo naftooda hagaajiyo khayrkoodna hagaajiyo khayrka dadka kalena ugu yeeraa ajarkooda marna ma dayacayno bal ilaahay ajarkooda u xisaabini asagoo kaamiloo u oofini ziyaadoo ugu dari sidaasuu rabbi ku abaalmariyaa weeyaan subxaanahu wa tacaala إنا لا نضيع أجر المصلحين مركا جملة إنا لا نضيع أجر المصلحين تا أي اسمك موصول أو الذين لا أنصاب لو خبر كيدي نقون إياويا وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ذلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون وإذ وقت كشك النبي محمد واذكر حسن oo ka sheekee id waqti ka sheekee nataqnaa aan fujinnay aljabala buurtii aan fujinnay markaan fujinnayna oon kor yeelnay fawqahum ayaga dushooda aan yeelnay yacni korkooda aan u kor yeelnay kaannahu waaba asagoo markii allah uu rafciyey oo maaragtay dhagaxii buurtii inta la fujiyey dushooda la keenay kaannahu jabalkii waaba isagoo dullatun daruur oo kale ah daruur haraynayso oo kale waaba asagoo ahba weeyaan wadannuu waxay ogaadeen annahu jabalkii iyo buurtiiba waaqicun mid dhacaaya inuu yahay bihim ayaga uu ku soo dhacaya bay ogaadeen oo cilmi u yeesheen weeyaan markay sidaas ay u ogaadeen yacni waktigaa ka sheekay kaannahu dulla oo wadannuu ay ogaadeen annahu jabalkii waaqicun bihim inuu mid ku dhacaayo iyaga uu yahay ay ogaadeen baan qulnaa qulnaa waxaan nidhi khuduu qaata maa aataynaakum waxaan idin siinay oon idinla nimidoo kitaabkii ah biquwatin si jiddiyo iyo dhabnimo ay ku jirto iyo casiimu ku qaata weeyaan biquwatin yani maaragtay bicaziimatin casiimad ku qaata iyo maaragtay yani maaragtay dhabnimo u qaata weeyaan wadkuruu xusuusta maa fiihi kitaabkaa dhexdiisa waxa ku sugan xusuusta buu rabbi subxaanau wa tacaala leeyahay oo kitaabkaa waxa dhexdiisa ku suganoo awaamir iyo nawaahi ahi ku camalfala markaad xusuusataan ood ku camalfashaan lacallakum waxaad mudan tihiin tattaquuna inaad rabbigiinna ka baqdaan subxaanahu wa tacaala ayaad mudan tihiin inaad ka hartaan ood ka dhowrsataan waxa la idinka reebaya baad mudan tihiin inaad la timaadaan waxa la idin farayo ayaad kolkaas mudan tihiin weeyaan aayaddan waxa weeye markii reer bani israa'iil ay kitaabkii towraada ilaahay u keenay oo nebiyullaahi muusa rabbi u soo dhiibay oo ay diideen inay kitaabka ilaahay ku dhaqmaan ku camalfalkiisii ay diideen ayaa rabbi subxaanahu wa tacaala wuxuu ku laasimiyey yacni maaragtay si xooga inay ku qaataan yacni maaragtay khasab in lagu sii lagu geliyo ayuu rabbi ku khasbay markaasuu rabbi wuxuu leeyahay buur baan soo fujinnay buurtaasaa dushooda la keenay markaasaa lihi kitaabka aad diidaysaan ku dhaqankiisii qaata oo ku dhaqma haddaad diiddaanna dee buurtaan allihii dhulka inta ka soo fujiyey korkiina keenay awood buu u leeyahy inuu idinku soo rido oo idinku baabi'iyo wuu awoodaa marka taa yeela baa layidhi arrinkaas weeye aayadda waxay ka warramayso waa markay yacni maaragtay mufasiriintu waxay leeyihiin wadalika xiina imtanacuu min qabuuli maa fi tawraati tawraad waxa ku sugan oo awaamir iyo nawaahi ah markay diideen inay qaataan ay aqbalaan ayuu rabbi subxaanau wa tacaala buurtaa soo fujiyey weeyaan waid waqti wadkur xusnawi maxamadow oo ka sheekee id waqti ka sheekee nataqnaa aan fujinnay yani maaragtay bimacnaa rafacnaa baa loo jeedaa waqalacnaahu min maxallihi booskiisii aan ka soo fujinnay oo markaa aan rafacnaahu aan kor yeelnay weeyaan nataqnaa aan kor yeelnay markaan soo fujinnay aan kor yeelnay aljabala dhagaxii fawqahum dushooda aan kor yeelnay yani dushooda aan keennay kaannahu yani maaragtay allah wuxuu leeyahay kaannahu waaba isagoo dhagaxii markii la soo rafciyey yani kaannahu liirtifaacihi wey koryeelidda la kor yeelay oo dushooda la keenay waaba isagoo dhagaxii dullatun yani maaragtay daruur oo kala ah daruur oo kala ah weyaan saasaabad moodaa weyaan marka adullatu hadda waxaa loo jeedaa waa asaxaabatu saxaabatun baa loo jeedaa dullatun saxaabatun waa daruur baa loo jeedaa weyaan lanna adulla asal ahaan waxaa la yidhaahdaa ismun likulli maa adalla wax alla wixii ku hareeyo oo dhan magac uu leeyahay baa la yidhaahdaa saxaabku markuu daruurta dushaada joogto qoraxdii bay kaa celinaysaa way ku haraynaysaa marka saasoo kale buu ku noqday sidii daruur dushiisa saaran ayuu rabbi dhagaxii ka yeelay weyaan oo wadannuu markaa ay maleeyeen marka danniga in calaa baabihi loo daayo maladii laga dhigo wa imaa in bimacna alcilmi laga dhigo labadaba way jirtaa laakiin halkan bimacna alcilmi wa leanna way og yihiin dhagaxaan dushiisa dushooda waxa loo keenay awaamirtii ilaahay ay diideen inay tahay bay og yihiin marka labaad inuu rabbi ku soo ridi karo way yaqiininayaan cilmi bay u leeyihiin allihii buurtaa dhulka ka soo fujiyo dushooda keenay mausan awoodi waayen inuu dushooda ku soo dejiyo marka dhanniga halkan waa bimacna alcilmi waay wadannuu ay yaqiiniyeenay ogaadeen annahu jabalkii iyo buurtii waaqicun mid dhacayo inuu yahay bihim ayaga uu ku soo degayo oo ku soo duldhacayo inuu yahay markay ogaadeen oo xaqiiqo inay ku baaba'ayaan ay ogaadeen baa marka hadalkaas ku niri marka macna alqawla meesha ku qadaran qulnaa lahu markaasaa waxaan ku nidhi khuduu maa aataynaakum biquwa khuduu kaata reer bani israa'iilo maa aataynaakum wixii aan idinla nimid oo kitaabkii towraad ah axkaamtii iyo sharcigii dhexdiisii ku sugnaa qaata oo qabsada biquwatin yani bicasiimatin wajiddin yani si dhabnimo ah ku qabsada dhabnimo ku qabsada macnaheedu ku camal falow awaamirtiisii wuxuu idin faro la imaada wuxuu idinka reebana ka hara sidaasaa loo jeedaa wadkuruu maa fiihi waxa dhexdiisa ku jirana xusuusta oo ku camal fala awaamirtaas laydin farayo waxa laydinka reebayo ku camal fala oo ha ka teginina weeyaan markaad ku camal fashaan lacallakum tattaquun inaad rabbigiinna ka baqdaan oo aad xumaanta iska ilaalisaan ayaad kolkaasi mudan tihiin weeyaan marka hadalkaas ayuu rabbi subxaanau watacaala ku yidhi marka reer bani israa'iil yacni arrintaas buu rabbi subxaana wa tacaala dushooda yeelay si ay diintii u qaataan saasuu rabbi subxana wa tacala aayaddaa noogu sheegay waid akhada rabuka min bani aadama min duhuurihim duriyatahum waashhadahum calaa anfusihim alastu birabbikum waid wakti ka sheekee nabi maxamed wadkur xus id wakti ka sheekee nabilaahi muxamadow akhada rabbuka rabbigaaga uu soo saaray akhada uu qaaday bimacnaa ka soo bixiyey min bani aadama bani aadamka uu ka soo saaray aadam duriyadiisii oo carruurtiisii ah uu ka soo saaray min duhuurihim dhabarradooda xaggooda uu ka soo saaray duriyatahum awlaadoodii iyo caruurtoodii marka uu ka soo saaray bal ka sheekee oo waashhadahum allaah uu markhaati geliyey ou qiray ka iqraariyey ka sugay calaa anfusihim naftooda oo markhaati geliyo ay qireen muxuu ka iqraar geliyey yacni qaa'ilan allah oo odhanayo alastu birabbikum waashhadahum calaa anfusihim naftooda uu markhaati geliyey iray u qirsiiyey xiina qaala markuu rabbi yidhi alastu birabbikum alastu miyaanan ahayn birabbikum rabbigiinni macbuudkiinnii miyaanan ahayn oo kolkaa qaaluu ay yidhaahdeen balaa inaadan rabbigeenna ahayn iska daaye rabbigeenna u macbuudkeennaa tahay haabay yidhaahdeen shahidnaa waan qiraynaa inaa macbuudkeenni tahay oo khaaliqeenni tahay ayaanu qiraynaa hadalkaas wakhtigaas ballantaas yani rabbi uu ka qaaday markuu dhabaradoodii ka soo bixiyey bal markaa ka sheekee baa la odhanaya markaasuu rabbi subxaana watacaala wuxuu leeyahay an taquuluu yowma alqiyaamati inaa kunna can hada haafiliin an taquuluu yani akhadnaa dalika alcahda ballankaas ayaanu idinka qaadnay an taquuluu karaahata an taquuluu inaad tidhaahdaan diiddo la diidayo yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha markii la tago inaad tidhaahdaan ood rabbi hortiisa cudurdaarkan ka soo jeedisaan aad tidhaahdaan innaa annagu kunnaa waxaanu ahayn haafiliina kuwa halmaamsan can haadaa ballankan kuwa halmaamsan baanu ahayn ma garanaynin yacni inaad maaragtay tidhaahdaan hadalkaasi diidda la diidayo buu rabbi subxaana wa tacaala ballankan idinkaga qaaday weeyaan aw amase taquuluu karaahata an taquuluu inaad tidhaahdaan diidda la diidayo ayuu rabbi sidaa idinkugu qirsiiyey inamaa ashraka yani tii hore waxayd annaga haafil baan ka nahay ma garanayno waxaan ma ogin tan labaadna inaad dulmigii idinka aad gasheen inta iska bari yeeshaan aabbayaashiin aad u xawishaan iyo awowayaashiin aad ku wareejisaan aw amase taquuluu karaahata an taquuluu halkaa horay ku cadfantahay أن تقولوا أو تقولوا إنا تراهدان ديدا لديدي كراهة أن تقولوا محد أرى نيسان إنما أشرك وحاولاجيي أن آباؤنا آبياش نذيب شرك سميي من قبل هري أنك أنت عنان دالنين كهر يأووياشين إيو أجدادي كسيه الرئيسي بشرك سميين وكنا أنغنا وحان أحين وكنا أنغنا وحان أحين ذرية عرور بانين ومن بعدهم قداشوا ذاها أووياشين يأووياشي كهر رئيمانا أغين قدالتا بانو كنين marka ayagoo shirkiga ku jiro ayaan aragnay anagana shirkigii baan ku raacnay weeyaan ila ilmahoodii baan nahay markaas inaad hadalka tiraahdaan diidan la diidayo buu rabbi ahdiga iyo ballanta idin kaga qaaday weeyaan markaas ayaga hadalka wataana yiraahdeen afatuhlikuna allah yawman halagi bima shay sababti miyad nagu halaa nagu halaagaysa oo nagu cadaabi fa'ala al-mubtiluna dadka ahlu baatilka ah waxa ay sameeyeen sababtii niyad anaga rabbi uu noo cadaabaysa ila abayaasheen waa wax dambiga galay shirkiga ayaga bilaabay anaguna caruur baan ahayn waa ku raacnay marka shirkigii abayaal sameeyeen raacitaanka aan ku raacnay ayaga baatilka noo bilaabay makaasaad rabbi rabbi uu nagu halaagi hadalkaas inaad tiraahdaan diidan la diidayo ayuu rabbi subxaanahu wa tacaala arintaas uu qirsiiyey weeyaan aayadahan marka labadan aayadood ee yaani mufasiriintu laba laba tafsiir bay sheegaan laba tafsiir ayay maaragtay ku fasiraan laba macno ku fasiraan macno waa macnaha koobaad oo hadda aan marnay oo inaan raahno bani aadamka bani aadam ma aha nabiyullaahi aadam ma aha bani aadamka durriyadii aadam weyn waxaa ilaahay subxaanahu wa tacaala dhabarkooda uu ka soo saaray owlaad macnaheedu waxaa loo jeedaa waid akhada rabbuka min bani aadama min duhuurihim duriyatahum waxaa loo jeedaa yacni allah subxaanahu wa tacaala bani aadamka duriye buu ka reebay iyo caruur buu ka reebay owlaad jiilba jiil buu bedelaa qoladan yacni aabbayaashii hore awlaadaanay dhaleen awlaadaan hadda joogto ilmay sii dhali doona ilmaha kuwa kale sii dhali doona wahaakada jiilba jiil oo bedelayo ayaa loo jeedaa macnahaas waa tafsiirka koobaad weeyaan macnaha koobaad wey marka yacni nasliga oo sulbigooda laga soo saaro dhabarkooda laga soo saaro caruurtaas oo bani aadamkuna uu sidaa khaliif ku noqdo sidaasaa loo jeedaa waxay leeyihiin culummadu وإيجاد قرن منهم بعد قرن وإنشاء قوم بعد آخرين تضبطك كدن بيين لغا ريبو قلب قلب كلي اني كسي فرعنتو تاسا لو جيدا بيلين سدا الله بالقران ان بدن ku sheego كما انشأنا من ذرية قوم آخرين markii kuwi hore la baabasho kuwa ka dabaal maarta gadaashood ilmahoodii baa badalkoodii galay sidoo Allah leeyahay wa huwa alladhi ja'alakum khalaa'if al-ardh dadkii horaad khaliif ka tihiin ardadii aad ka badashiin saasoo kale buu noqonaya marka aayadahaas oo kale ayay la mid tahay marka macnihii waxa weeye waid waqti ka sheekee nebi maxamedow akhada rabbuka rabbigaaga ou qaaday yacni uu ka soo saaray baa loo jeeda bimacnaa akhraja akhadada bimacnaa akhraja loo jeeda uu ka soo saaray min bani aadama bani aadamkii aadam inamadiisii durriyadiisii caruurtiisii من ظهورهم من ظهورهم وبدل ويه waxaan ka bedelan min bani aadamadan ka bedelanayn min dhuhurihim dabaryadooda oo ka soo saaray muxuu ka soo saaray dhurriyatahum harurtoodi buu ka soo saaray oo qalab qalab ay dhaxasha awlaada sidaas loo farcama ila ilaahi oo ardadan ka dhaxlo yaani ila an yarif Allahu al-ardh wa man 'alayha sidaas tanaasulku u jiraya qolaba qolo u dhalaysa jiilba jiilka kale ugu dhamaanaya weeyo qoladii hore waa dhamaan kuwa dambe haray taas macnahaas baa loo jeedaa marka macnahaas haddana markii yani waxay leeyihiin qolada sidaa odhanayso allah subxaanahu wa tacaala ma uusan odhanin waid akhada rabbuka min aadama lama dhihin aadam baa ballanka laga qaaday ma oranina min bani aadama la yidhi waa bani aadam la yidhi min uhuurihim ayaa la yidhi haddana waa la jamciyey uhuurihim ayaa la yidhi waa duriyadii aadam dhabarkoodii baa laga soo saaray ee min dahrihi lama dhihin oo aadam looma celinin duriyatahum baa la yidhi haddana caruurtoodii baa la yidhi waa jamac kale wey duriyatihi lama dhihin oo aadam aadam looma celinin marka dadkan waa khalqiga ilaahay aadam markuu abuuro wixii ka farcamay oo dhan oo zamanba zaman dhaxlayay taas baa loo jeedaa dadkaas buu marka rabbi cahdigaa la galay waashhadahum calaa anfusihim alastu birabbikum qaaluu bala maxaa marka loo jeedaa macnahan waashhadahum calaa anfusihim alastu birabbikum qaaluu bala hadalkaas waxay leeyihiin waa waa maaragtay waa xikaayatu xaalin xikaayatu xaalihim xaalkoodaa laga xikaayoon laga sheekaynaya yacni waa lisaanu xaalihim baa hadalkaa odhanaya fitrada ilaahay subxaanahu wa tacaala bani aadamka uu ku abuuray oo dhexdooda uu yeelay oo fitrada saliimkaa iyo waxa adilada koonkan uu dhex dhigay samaawaadkaas ardadaas shay kasta kulligii aayad ilaahay inuu waaxid yahay ku tusinayso ayaa shay kasta ku sugan inuu macbuudka khaaliqa allah yahay koonkan abuurtay inuu allah yahay aayad ku tusinaysaa jirto marka fitradaas oo ilaahay yani bani aadamka ku abuuray iyo waxa adilada kownigaahoo dhulka taallo ayaa loo jeedaa waxa ay qirayaan hadalka qaaluu balana waa lisaanu xaalihim ay ka odhanayaan carabkooda ma aha laakiin xaalkoodabaa sidaasoo kale ku tusinaya weyaan bani aadamka markii la abuuray fitro saliima lagu abuuray qur-aanka ilaahay in badan buu aayadaha ku sheegaa wuxuu leeyahay allah fii suurati ruum faaqim wajhaka liddiini xaniifan فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون مركب فطرة وحاوى وحو رب كو أبوري والتوحيد كإلهي كو أبوري وناقص رب كو أبوري اللوجه ذوي وحكم إذا أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام يعني ما أردت حديث فربضان النبي كشيغا وحكم إذا حديث البخاري مسلم أولين أيان حديث أبي هريرة uu nabigeena leeyahay calayhi salaatu wasalaam kullu mawluudin yuuladu cala alfitra cidka qof kastoo la dhalo oo bani aadamka iyo jinni insi ka mida fitradaa lagu dhalaa oo isagoo muwaxida oo toosan ayaa la dhalaa fa abawaahu yuhawidaanihi ow yunasiraanihi ow yumajisaanihi aabbayaashii way waxa bedelo aabbaa iyo hooyada ayaa ama yuhuud ka dhigo ama nasraani ka dhigo ama majuusi ka dhigo ama waani ka dhiga waalidkoodii weyaan wuxuuna nabigu ku miaaliyey kamaa tuntaju bahimatu bahimata jamcaa hal tuxisuuna fiiha min jadcaa yani sida xoolaha markay dhalanayaan ayagoo mustaqiim ay u dhashaan toosan oo aan maaragtay waxba lahayn ay u dhashaan oo kale yani in ay leeyihiin aanan jirin saasoo kalebuu ilaahay bani aadamkana ugu abuuraa fidradaa toosan weyaan waxaa la mida xadiidka imaamu muslim fii saxiixa uu ku warinaayo can ciyaad bni ximaarin radia allahu canhu saxaabigaana uu ka warinaayo wuxuu yidhi qaala qaala rasuulu lahi sal allahu alayh ali wasalam nabigeenna wuxuu yidhi yaquulu allaahu allah baa wuxuu odhanayaa innii khalaqtu cibaadii xunafaa'a fajaa'athum ashayaaiinu fajtaalathum can diinihim waxaramat calayhim maa axlaltu lahum addoommadayda ayaan abuuray ayagoo xunafo ahoo toosan markaan abuurayay dhalanayeen ayagoo toosan oo fitradii saliimka ay ku toosan ayaan abuuray fa jaa'athum shayaaiinu shayaadiintiibaa u timid fajtaalathum can diinihim markaasay ka weecisay oy ka leexisay diintoodii waxaramat calayhim maa axlaltu lahum wixii aan u xalaaleeyena shayaadiintiibaa markaa ka xarimtay sidaas ayuu maaragtay nabiyulaahi maxamed calayhi salaatu wasalaam uu leeyahay marka aayaddan waxa loo jeedo waa bani aadamka lala hadlaya macnahaas waa macnaha koobaad oo mufasiriintuna qayb badan ay dooranayaan sida maalan ibnu kaiir oo kaleeto aimo fara badan oo mufasiriintana macnaha ay ayidayaan macnahaasay ayidayaan macnaha labaad waxa weeye allah waxa ballanka laga qaaday duriyada yani duriyata aadam ayaa laga qaaday waxaana looga qaaday waxay leeyihiin cahdigan waa cahdu dara midka la yidhaahdo weyn cahdu dara la yidhaahda oo ah aadam markuu ilaahay abuuray subxaana wa tacaala markuu abuuray ayuu rabbi subxaana wa tacaala dhabarkiisa masaxay dhabarkii aadam buu masaxay markuu masaxay buu rabbi wuxuu ka soo saaray dhabarkii aadam wax alla wixii uu abuuri doono ilaa qiyaami saaca oo dhan baa dhabarkiisii allah uu ku keenay markaasuu rabbi dadkii markii halkaa dhabarka laiskugu keenay ayuu maaragtay cahdigan iyo ballantan ilaahay ka qaado ku yidhi alastu birabbikum miyaana rabbigiina ahayn markaasay bilisaani maqaalihim carabkooda yani waxay ku yidhaahdeen hadalkooda qaaluu bala saasay ku yidhaahdeen marka macnahaasna waa macnaha labaad oo markaa waxay leeyihiin waid akhada rabbuka waid waqti ka sheekee akhada rabbuka rabbigaaga uu qaaday min bani aadama bani aadamkii uu ka qaaday min uhuurihim yani min dahri aadam aadam dahrigiisii dhabarkiisii ou kaga qabtay duriyatahum caruurtiisii oo dhabarkiisa ku sugnayd ou ka qaaday ballanka uu ka qaaday akhdada waa cahdigan soo socda weeyaan oo wa ashhadahum ou qirsiiyey calaa anfusihim ou markhaati geliyey naftooda uu cahdigaa markhaati geliyey asagoo oranayo alastu birabbikum rabbigiinni miyaanan ahayn qaaluu kolka ay yidhaahdaan balaa inaadan ahayn iska daayo waa tahay rabbiyow shahidnaa waa markhaati kacna inaad rabbigeenna tahay hadalkaa ay yidhaahdeen marka macnahaas yani maaragtay waxay leeyihiin xadiid culammadu waxay u deliishanayaan ou maarata imaamu axmed oo warinaayo yani maaragtay imaamu axmed iyo maarata fii musnadihi uu ku warinaayo وكذلك حاكم او ورinayo تصحيحinayo ee oo maartay haythamina oo sidoo kale taliye majmuc zawaid ka uu leeyahay rijaal ahmed wa rijaal sahih oo oranayo ee sanadkiisana sheekh ahmed shaakir oo تصحيحinayo وكذلك sheekh nasir ibn al-albani oo تصحيحinayo xadiidkaas oo xadiid ibn abbas ay daliishanaya xadiid ibn abbas ay macnahan in aadam dabarkiisa laga qaaday ay u daliishanayaan xadiidkaas wuxuu leeyahay qaala rasuulu اllahi salى اllahu alيyh ali wasalam ina allaha akhada almiihaaqa min dahri aadama calayhi اsalaam binacmaan yani carafa allah wuxuu ballan ka qaaday dhabarkii aadam aadam dhabarkiisa ayuu ballan wuxuu kaga qaaday yani ballan buu ka qaaday isagoo joogo meesha nacmaan la yidhaahdo binacmaana oo loo jeeda carafa isagoo taagan carafo meesha la yidhaahdo xajka aan ku xajino alxaju carafa nabigu yidhi halka isagoo joogo ayuu cahdi ka qaaday markaasuu yidhi faakhraja min sulbihi kulla duriyatin dara'aha fanataraha bayna yaday wuxuu ka soo saaray dhabarkiisa caruur kasta oo la dhali doono ayuu maarata inta ka soo saaray buu hortiisa ku firdhiyey hortiisuu ku firdhiyey uma kallamahum qibala markaasuu la hadlay isagoo ka soo horjeedo ayuu rabbi la hadlay qaala alastu birabbikum qaaluu balaa shahidna hadalkaasay yidhahdeen ilaa afatuhlikuna bimaa facala lmubtiluun hadalkaas ayay leeyihiin marka xadiidkaas ayuu ballankaas ou allah duriyadaas aadam uu ka qaaday xadiidkaas bay u daliishanayaan oy leeyihiin aayadduna waxay ka hadlaysa waa cahdu darra weyaan cahdu darri ka hadlaysaa waa cahdigaas oo bani aadamkiioo amtaal yani durada oo kaleeto bahasha la yidhaahdo maaratay dhuuracasada bahasha la yidhahdo oo kale quraayada teeda yaryar oo kale ayagoo la eg ayuu rabbi cahdigaasi ka qaaday insaankii sidaasay leeyihiin marka runtii xadiidku waa xadiis taabitoo sugan waay waa sugan yahay xadiidkaasi laakiin culammada waxay leeyihiin waa waqti inuu sugan yahayna ahdiga xataa maaratay alimaam aلطaxaawi fii caqiidatihi oo mashhuurka ku caqiida طaxaawiya wuu ku sugayaa wuxuu leeyahay wاlmiihaaqu اladii akhadahu اllahu tacaala min aadama waduriyatihi xaqun ballanta uu allah aadam iyo duriyadiisa uu ka qaaday waa shay xaqahoo sugan marka sidaasuu ku odhanaya marka culammadu waxay ku tawjiihiyaan xadiidkaas waa xadiid saxiixa weeyaan inkasta oo maaragtay ibnu kaiir raximah اllahu aarkaas uusan cabdulaahi bni cabaas oo mawquuf kaga dhigaayo iyo cabdulaahi bni camar bni caas ayay mawquuf ku yihiin buu leeyahay aahaartaas oo cabdulaahi bn cabaas oo wada mawquufaad buu leeya ibn cumar marka isagu marka wuxuu rajaxayaa macnaha hore ayuu rajaxayaa ibnu kaiir weeyaan laakiin culammadu waxay leeyihiin waxa weeyaan yani miiaaqaas inuu jiro waa in la rumeeyo waa la rumaynaya ballantaas ilaahay uu dadka ka qaaday yani yajibu liimaanu bidalika almiiaaq in ballankaa la rumeeyo inuu jiro waa in maaragtay la rumeeya waa waajib weeye laakiin waxay leeyihiin hada alcahdu wاlmiihaaqu laa yakfii biiqaamati اlxujai cala اlcibaad yani maaragtay addoommada xujada lagu oogaa cahdigaa keliya kuma filna sidaa darteed waxaa laazima in irsaalu rusul la sameeyo si cahdigaa dadka loo xusuusiyo sidaasoo marka ilaahay subxaana wa tacaala rususha uu soo diray haddii cahdigaas ballantaas oo alastu birabbikum cahdi darra ay dadka ku filnaan lahayd rasuulba lama soo direen bay leeyihiin kaas hadduu ku filnaan laha xujo ahaan ugu filnaan lahaa ilaahay rasuulba ma soo direen laakiin rususha wuxuu u soo diray inay dadka xusuusiyaan miisaaqa iyo cahdiga oo dadka ugu yeeraan ayay ugu soo direen weyaan macnahaasna yani maaragtay tafsiirkan labaad oo cahdi darri in laga dhigaahi waxa qabo maaragtay aimo fara badana u nusrayso sheekh maxamed alamiin shinqiiti uu ka mid yahay uu ka mid yahay maaragtay alimaam shawkani iyagana sidaasoo kaleeto way qirayaan waxay leeyihiin macnahaas cahdi darra wey aayadda waxa lagu fasirayo ayay leeyihiin laakiin xaqiiqada daahirka markaa fiiriso sida aayaddaba ay ka muuqato rabbi uu leeyahay yani maaragtay waid akhada rabbuka min bani aadama yani min bani aadama baa layidhi min bani aadama ee min aadama lama dhihin markaasuu rabbi wuxuu yidhi yani haddana min duhuurihim ayuu yidhi min dahrihi ilaahay ma dhihin dahri aadam ma dhihin duriyatahum buu yidhi wuu jamciyey min duriyatihi lama oranin duriyatihi lama oranin marka arrimahaasoo dhan waxay tusinayaan in ay tahay dadka cahdiga laga qaaday ballanta oo calaa alsinati rusul looga qaaday dadka inay yihiin bani aadamka inay yihiin marka macnahaas horaa muuqdo marka culammada markay iswaafajinayaan waxay leeyihiin labada macno cahdigan waa shay xaqahoo jiro in la rumeeyo laga maarmaana laakiin laysa tafsiiran lilaaya aayaddan tafsiir uma aha cahdu dara macnaha horeeta ayaa aayadda tafsiir oo in bani aadamka ilahay cahdi uu ka qaaday oo inay ilaahay keliya waxidaan shirkina aynan ula imaanin calaa alsinati rusulna waa uga qaaday marka macnahaasun baan u daysanaynaa kan kalena macnahan dambana shay xaqa weeye laakiin tafsiir lilaaya ma ah aayadda tafsiirkeedii ma ah waid marka waqti ka sheekay nabi maxamedow akhada rabbuka rabbigaagu ou qaaday min ou qabtay oo ka soo saaray min bani aadama bani aadamka xaggooda min duriyatihim caruurtooda xaggooda uu ka soo saaray min uhuurihimhe min uhuurihim dhabaryadooda xaggooda uu ka soo saaray duriyatahum ilmahooda uu ka soo saaray marka taa waxa weeye aadam dhabarkiisa laga soo saaray maahee bani aadamkan baa jiil jiil kale uu dhaxlayaabaa loo jeedaa weyan oo markaa waashhadakum calaa alsinati rusulihi allah uu markhaati geliyey rusushiisa isagoo cahdiga kaga qaadayo calaa anfusihim naftooda uu markhaati geliyey ama firada ilaahay ku abuuray iyo adiladaas kownigaahoo maarata samaawaadka iyo waxa rabbi maaragtay mucjizooyinka dhulka la yeelay loo jeedo markaasna uu ku yidhi qaa'ilan allah uu odhanayo yani alastu birabbikum rabbigiinni miyaanan ahayn iyo macbuudkiinnii qaaluu marka ay yidhaahdeen bala waa tahay rabbiyo inaadan ahayn iska dhaafe macbuudkeennaa tahay shahidnaa waanu qirnay inaa macbuudkeygii tahay ayaanu qirnay bay yidhaahdeen qaaluu balaa shahidna sidaas ayay u qireen markaasaa hadalkan rabbi subxaana wa tacaala raacinaya u leeyahay an taquluu yani facalnaa dalika arrinkaas ayaanu samaynay facalnaa dalika alahda waalishhaada wey cahdigaa iyo ballantaas iyo markhaatigelintaas ayaan samaynay maxaan u samaynay an taquluu karaahata an taquluu inaad tiraahdaan diidda la diidayo ama lianlaa taquuluu inaadnan oranin yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha ihi innaa anagu kunnaa waxaanu ahayn haafiliina kuwa halmaamsan can haadaa cahdigan iyo ballankan ma aanan garanaynin markii tawxiidkii wax laydinka weydiiyo anaga tawxiid ma aanan garanaynin inaadan oranin sababteed ayuu rabbi subxaana wa tacaala fidrada saliimka idinkugu abuuray adiladaasna uu idinkugu yeelay rusushana uu rabbi idinkugu soo diray weeyaan ow amase taquulu inaad tidhaahdaan diidda la diidayo innamaa ashraka waxa wadaajiyey aabbaa'una aabbayaasheen unbaa wadaajiyeen shirkiga waxa la yimid waa aabbayaasheen weeyaan min qablu horay bay shirkiga ula yimaadeen aabbayaasheen ayaa shirkiga la yimid annaguna wa kunnaa waxaanu ahayn duriyatan caruur baanu ahayn oo min bacdihim ayaga gadaashooda ah hadalkaas inaad tidhaahdaan diidda la diidayo ayuu rabbi subxaanau watacaala cahdigaas iyo miifaaqa uu idinkaga qaaday yani saasaa la leeyaha weyaan wakunaa duriyatan min bacdihim marka xaq ma aanan garanayno caruur baanu ahayn aabbayaasheena shirki ku jiraan u nimid shirkigii baan ku raacnay marka culammada waxay leeyihiin taqliidka noocaas oo kale ihi inuusan waxba qofka u taraynin ayay daliil u tahay haddaad tidhaha aabbahay baa sidaa ka soo gaaray yacni inuusan xujo kuu noqonaynin ayay culummadu sheegaan weyaan shirkiga oo qofka ku raacdaa berrinta qiyaamaha xujo kuuma noqonayo weyaan afatuhlikunaa rabbiyo miyaad mana halaagi bimaa facala lmubtiluuna dadka ahlu baatilka waxa ay sameeyeen miyaad nagu halaagaysaa oo aabbayaasheena u jeedaan yani waxay aabbayaasheen sameeyeen oo shirkigii ah raacitaanka aan raacnay keliya miyaad rabbiyo nagu ciqaabaysaa nagu halaagaysaa bay leeyihiin annagana aan ka jaahil ahayn xaqa aanan garanaynin marka si adnan sidaa u dhihin ayuu allah maaragtay ballanka iyo cahdiga oo idinkaga qaaday weeyaan wakadalika nufasilu alaayaati walacallahum yarjicuun wakadalika ay mila dalika altabyiini waaltafsiili caddayntaas oo xaqa aan caddayno aayaadka aan caddayno baa nufasilu alaayaati aayadihii aan u caddaynaa yacni sidaa wax walba aan u kala dhigdhignay xujajkii iyo adiladii ayaan u caddaynaayo xaqii baan dadka ugu daahirinaa weeyaan kadalika ay mila dalika altabyiini caddayntaas xaqa aan caddaynay baa nufasilu caddaynaa alaayaati aayadaha aan dadku u caddaynaa xujooyinkii iyo adiladii maaragtay tawxiidka waxdaaniyada ilahay tusinaysay sidaasaan dadka ugu caddaynaa iyo walacallahum yarjicuun walacallahum markaasi waxay mudan yihiin yarjicuuna markii bacda tafsiil aayaadka markii loo caddeeyo dabadeed inay laabtaan oo u noqdaan إلى ما أودع الله في فطرهم وإلى ما عاهدوا الله عليه waxay rabbi kula ballameen fidradoodii saliimka ayadoo rabbi ku abuuray inay kolkaa u noqdaan oo tawxiidkii ay la yimaadaan lanna fidradana laku abuuray waa fidra tawxiid wa waxdaaniyadii ilaahay inay u noqdaan rabbi kolka ay caabudaan weyaan marka sidaas ayaanu u yeelnay buu leeyahy watlu calayhim naba aladii aataynaahu aayaatina fansalakha minha faatbacahu الshayطaanu fakana min alghaawiin watlu akhri nabi maxamedo waxaad akhrisaa calayhim ay calaa ahli lkitaabi cala lyahuudi yahuuda dushooda ku akhri yahuudi dusheeda ku akhri ama watlu akhri calayhim ay calaa qowmika dadkaaga adiga ku raacay oo mu'miniinta dushooda ku akhri ama calaa bani israa'iila ku akhri labadaba waa la dhihi karaa dushooda ku akhri naba aladii kii warkii ku akhri kii qisadiisii iyo warkiisii ku dul akhri aataynaahu aan siinay aayaatinaa aayadaheenna aan siinay aayaadkeennii aan siinayoo diinkii aan barnay kolkaa fansalakha siibmay ka baxay minhaa aayaadkii ka baxay rumayntoodii ku camalfalkoodii ka siibtay oo ka tegey insilaakh uu ku dhacay balkaa ka sheekee oo marka diinkii aayaadka uu ka siibtay faatbacahu kaasi ou raacay ashayaanu hayaankii uu raacay oo hayaankii uu dabagalay hayaankaa raacay ninkaasoo watay hayaankiibaa watay oo la tegey weeyaan fa kaana markaa uu ahaaday ninkii aayaadka ilaahay ka siibtayo shayaanku uu hogaamiyey min alghaawiina kuwa baadiyeysan oo baadida ku fogaaday mid ka mida uu ahaaday bal taa ka sheekee walow shinaa haddaanu dooni lahayn inaan kaasi kor yeelno ay walow shinaa rafcahu weeyaan koryeelidiisa haddaan dooni lahayn la rafacnaahu kaasi waan kor yeeli lahayn biha aayaadkaan ku koryeeli lahayn yacni haddaanu dooni lahayn inaan kor yeelno ood nin wanaagsan oo ah mumina aanu ka dhignaa aayaadkaasan ku koryeeli lahayn oo ku xifdin lahayn wey walaakinahu walaakinase hu isaga walaakinahu isaguse akhlada wuu laazimay oo wuu isku dhejiyey ila alardi dhulkiibuu laazimay oo isku dhejiyey ciiddiibuu isku dhejiyey weeyaan dhulkiibuu isku dhejiyey xaqibuu diiday ardadiibuu isku dhejiyey watabaca wuxuu raacay hawaahu hawadiisa waxau jeclaa hawadiisa waxay jeclayd ayuu iska dabagalay hawadiisibaa aamira ah iyo naahiye ah ayadaa wax farta ayadaana ka reebto kolka famaaluhu midkaa xaalkiisu tusaalaha uu leeyahay yani markii la fiiriyaa ka maali lkalbi ey oo kale xaalkiibuu la mid yahay eyga xaalkiisa yani sida uu hawadiisa ninkaa u dhexgalay oo adduunka uu iskugu dhejiyo ardadii uu u raacayo yacnii hamigiisa uusan wax kale ahayn adduun mooye wuxuu la mid yahay xaalkiisa iyo tusaalihiisu ka maali lkalbi ey oo kale xaalkiisa buu la mid yahay markee kala mid yahay yacni waxa weeye mar kastaba adduunka waa u baahan yahay adduunubuu daba ordaayaao carabka u laalaadinaya markaasuu eyga ilaahay suureeyoo yidhi in taxmil calayhi in taxmil haddii aad cayriso calayhi ay cala alkalbi eyga haddaad cayriso raacdayso yalhad wuu carab laalaadin carabkuu laalaadinaya aw tatrukhu haddaad iska daydo oodan cayrinin haddaadan cayrinoo faraha ka qaada eygiina yalhad laba gooraba carabkuu laalaadinaya marka xaalkiisu waa xaalkii eyga oo kaleeto weeyaan eygaasuu la mid yahay ذلكa mlkaas oo xun ml اqwmi tusaalahaas xunka ihi ml اqwmi dadkii xaalkoodii weeyaan اladiina dadkii kadabuu beeniyey biaayaatina aayadaheenna beeniyey dadka aayaadkeenna beeniyo tusaalaha ay leeyihiin iyo mlkooda waa kaa weeyaan kolka faqsus qiso oo ka waran nabiyllaahi muxamedow alqasasa qisooyinkii ka waran oo uga sheekee dadkii weeyaan qisooyinka sida hadda kan aad ugu sheegtay oo kale dadka uga waran markii arrinka tusaalaha la tusaa lacallahum dadkii waxay mudan yihiin yatafakkaruuna inay fakaraanoo maalu saw oo dhan tusaalaha xunoo idil ay ka tagaan oo wanaagga keliya ay qaataan bay kolkaa mudan yihiin weeyaan aayadahan yacni maaragtay labadan aayadood uu rabbi noo sheegay ilaa aayadda ka dambayso saaa maalan qowm aladiina kadabuu biaayaatina waanfusahum kaanuu yadlimuun laga gaaro waxay culammadu yidhaahdaan mufasiriinta waxaad ku arkaysaa intaanan a'immada kale u gelin mufasiriinta kutubta israa'iiliyaadka ka soo guuriso waxay sheegaan nin maaragtay bicaynihi bay tilmaamaan hal nin bay sheegaan nin reer bani israaiyani ka mid ahaa kuwii maaragtay jabbaabirada nimankii la dhihi jiray ayay ku sheegaan ama kancaaniyiinta la yidhaahdo oo nebiyulaahi muusa uu qudus iyo maaragtay shaam uu ka kicinayay inuu kula dagaalamo ay ahayd kuwaas ayay ku sheegaan yacni ninkaas ayay maaragtay ku tilmaamaan waxay leeyihin ninkaasi wuxuu ahaa nin isimka ismullahi alacdam haystabu ahaa ayay leeyihiin magaca ilaahay ayuu yaqiinay marka labaad wuxuu ahaa nin mujaabu dacwa ah ducadiisa nin la ajiibo ayuu ahaa saasay leeyihiin mujaabu dacwa buu ahaa ilaahay baa ducadiisa aqbali jiray marka mar hadduu sidaa ahaa nabiyulaahi muusa markii uu doonay inuu maaragtay baytulmaqdis ou furto oo dhulkaa uu qabto reer bani israa'iil asagoo la socdo markay ogaadeen ciidankii reer bani israa'iil inay maaragtay ku soo fool leeyihiin ayay jabaabiradii dadkii maaragtay kancaaniyiintii shaam deganaa baa waxay yidhaahdeen war intay ninkii u tageen ninkaana magacayba ku sheegaanoo waxay yidhaahdaan waxaa la yidhahdaa balcam ibnu bacuura baa la yidhahdaa bay leeyihiin magacaasaa la yidhahdaa bay leeyihin ninkaas intay u tageen ba waxay yidhaahdeen niyahow muusaa soo socdo jeesh buu wataa dhulkeennan inuu dhaxlabuu rabaa sidaa darteed adaa ilaahay ducadaada aqbalayaaye kaalayo naga habaar muuse iyo maaragtay naga habaar markuu sidaa ay ku yidhaahdeen ayuu wuxuu ku yidhi waylakum nebiyullaahi يعني ومعه الملائكة والمؤمنون مركز يري كيف أدعو عليه هلاقيني نبي إلهي أو ملائك إلهي إيه لجرته أو ضد مؤمنين إيه لسعودان سيبان وخبارا مركز وحي كعل عليين وكعل حاحيين إلى مركز دنباته حول بدن أيسيين ولا لوشين لالوش بو قاتب إليهم مركو لالوش كي قاتي وحوله أو قاتيب وحو سمي بور بو فولي markaasuu ilaahay bariyay subxaana watacaala oo habaaray nabiyullaahi muusa iyo iyo qoomkiisiibuu habaaray markuu habaaraybaa carabkiisu soo dhacay bay leeyihin carabkii baa ka soo dhacay oo xabadkiisu ku soo dhacay carabkii baa ilahay ka soo riday xabadkiisu ku soo riday marka markuu ku soo riday ayuu wuxuu ku yidhi dadka intuu la hadlou yidhi qad dahaba alaana qad dahaba alaana minii addunya waalaakhira adduuniya aakhira markaan waa idhaafeen buu yidhi waa waa waa fasaaday diintii waa iga tagtay الدنيا خرب واتجر وخساري وين مركز يري فلم يبقى إلا المكر إلا المكر والحيلة وحا أنهري دعدي الأجيب ماي ما دام الرسول الله آم حباري يعني إيمان كما كتجيلين عرفك بس وضع وحسيلين مركا وحكا لو يهري مجري حيلد إي خيانة أيان إذين سمين أيان حيلد إي خيانة اسكجد عسان اللي دعدي لما أقبل أيه بان إذين سمين مكري جيجي مركا عن سمين أيه وحوائي قبلها idinka gabdhihiina ihi dumarka idiin jooga qurxiya maaragtay aad dharwan wanaagsan u xira maaragtay dahab iyo wax walba quruxa siiya markaad dirtaanna ciidanka muuse meesha ay degan yihiin u dira halkaa ha aadaan markay meeshaas tagaan gabar kastana kula dardaarma nin alla ninkii ciidanka nebi muuse ka mida oo ayada ishtiheeyo soo doono inay isku dhigto oo maaragtay oo ka macsiyeysto yaysan diidin ha ogolaato taa kula dardaarmo sidii bay marka sameeyeen gabdhihii bay direen way qurxiyeen waxay u tageen maaragtay yani waxay aadeen ciidankii marka nin ciidanka ka mid ah ayaa maaragtay arrintii yani sameeyey haweenkii oo ciidanka nabiyullaahi muuse ka mid ah baa zinadii ku sameeyey gabadha isku dhigtay bay leeyihiin markaasaa arrintii markii la ogaaday buu ninkii wuxuu yidhi كفيتموهم موسى اي قوم كيس شرطه والدين كافيه marka waxa yeelay macsi kaliya haday sameeyaan mid kamida oo shar sameeyo macsidaas ay ku baart ku guul dareysanayaan hadalkaas ayay maartay soo wariyaan mufasiriinta marka kitaabka soo tafaasiirta fiirisid muudam kooda waxa say qorayaan waana waxa israa'iliyaadka la yiraahdo oo maartay bani israa'il laga soo guuriyo weeyaan sida darteed culimada marka yani qaar ka mid wayba ka darayaan qaar waxay leeyihiin nebi oo maaragtay nebiyullaahi muuse ninuu diray oo nebi ahaa ayuu ahaa markaasay ninkaasaa qoomkii loo diray qoomkiiba marka laaluush siiyey sidaasuu diintii insilaaq uga dhacay oo ku baaba'ay bay leeyihin yani waa hadal aad iyo aada u xun wey nebi ilaahay subxaana wa tacaala waxaa la yidhahdaa alambiyaau laa tajuuzu alay laa yajuuzu calayhim alkufr gaalnimo kuma suurowdo nabi ilaahay inay yiraahdaan laaluus buu qaatayo sidaas ku kufriyo iimaanka ilaahay ka saaray ee kutubaha ku qoraya subhanaka hada butanan azim wa wax masabidaad beenu way markaas arimahaas iyo wax lamida bay sheegaan laakiin wax xaqiiqo ah oo hadda ilaahay uu noo sheegay hebela sidaas ah qisadu sidaas ay ahayd ma jirto xadiis noo tilmaamayo oo saxiix oo sheegay inay qisadu sidaa tahayna lama arko marka laba shay un bay culimmadu yiraahdaan laba shay ayadaana ku gaabsanayna labada shay baan ku gaabsanayna midkood la yiraahdo ima inay tahay qiso dhacday oo shakhsi muayana oo jiro qof la yaqaano oo Allah uu garanayo oo ummatu maxamed ka horeeyay qiso ka dhacday oo rabbi qisada uu noo soo guuriyay si maaragtay qofka yani la iskaga ilaaliyo aayaadka adoomada looga ilaaliyo loo bayaaniyo qofka inta aayaadka ilaahay rumeeyo haddana ka leexdan ku dhaqmin insilaaq ku dhaco oo fasaadaa siday dadku iskaga ilaaliyaan arrinkaas darteed na la kugu soo sheegay ama inay tahay arrintan ismu jinsin inay tahay muraadka laga leeya waa ismu jinsin yacni shaksi mucayana ma aha waa maal waay tusaale waay nooc nooc bani aadamka ka mid oo arrintan ka dhacdo waana dhacdaa aada u tiro badanta bal ummatu maxamed ay ka dhacda ummadihii hore iska baddaaba ummatu maxamed ay ka dhacda inuu yahay qofka ilaahay diinkiisa uu baray oo culimo ah oo diinkii gartay fahmay isla markaa haddana diinkiisii adduunyo ku bedeshay noocaas unbay aayaddu ka hadlaysaa diinkiisi intuu xagga iska dhigay u tafaxaytay adduun siduu ku qabsan lahaa adduun siduu ku gaari lahaa keliya maaragtay isku soo diyaariyey waa noocaas nooca masalka ilaahay uu u samaynaya subxaanau watacaala aayaadka ilaahay qofka ka tago yacni salaadii buu ka tegaya khayrkii buu ka tegi laaluushkii buu qaadan diinka ilaahay buu la dagaalami xukaamta iyo dadka madaxda ah madaxda iyo maarata boqorada iyo intuu u tago ayuu xalaasha maarata xaaraamta u xalaalayni maaragtay khayrkao dhanna u xumayni waxunoo dhan buu ku samaynaya qaadi wey waa maarata dad buu kala xukumaya laaluush buu qaadani naagta quruxsa markay soo marta buu macsi iyo zino u aadi diinka ilaahay buu ka tegay diinkana wuu yaqaana marka aaday dadka noocaas oo kalea ay u badan yihiin marka cid kasta oo diinkan ilaahay fahamtay oo garatay oo cilmi leh haddana diinka aanan ku dhaqmine ka tagtaay noocaas weeyaan nooca ilaahay uu ka warramayo ama reer bani israa'iil ha ku jiro ama khayrkii ha ku jiro ama ciddou doona ha laga helo noocaas waay waxaana rabbi uu noogu sheegi inaan la iska ilaalin taxdiir ka digtoonaansho darteed ayuu rabbi noogu sheegaya weyan watlu akhri nabi maxamadow calayhim ay calaa qowmika dadkaaga ama reer bani israa'iil dushooda waxaad ku akhrisaa naba aladii kii warkii aataynaahu aan siinay aayaatinaa aayaadkeenna aan siinay yacni waxaa loo jeedaa ay callamnaahu kitaab allahi kitaabka ilaahay aan barnay oo marka sidaa darteed saara caaliman kabiiran wa xabran xiriiran yacni nin caalim ahoo diinka yaqaano caalim biaayaati illaahi noqday markii la baray sidaa noqday kolkaa fansalakha siibmay oo ka siibtay minhaa aayaadkii ka siibtay weeyaan yacni aayaadkiibuu ka dhex baxay weeyaan insalakha can aayaati illaahi kamaa tansalikhu shaatu min jildiha sida maalan markii maaragtay neefka arigaa la gowraco sida maqaarkaas looga fiiqoo kale oo kale looga siibo ayaa diinka uga siibmay iyo aayaadka uga siibmeen weeyaan waxay kaloo yidhaahdaan yani ilaahay buu ku kufriyey fansalakhada bimacnaa wa kafara biaayaati illah ilaahay aayadihiisuu ku kufriyey wa kharaja minha aayaadkiibuuna ka baxay khuruuja alxayati min jildiha sida ay abeesada u xuub siibatoo kale abeesada yani maaragtay subxaayada xuubkay siibataa waa ka tagtaa sidaasoo kale buu diinka uga dhexbaxay yani waa ku kufriya aayaadka ilaahay weeyaan marka yani waxay ahayd waa cagsi weeye qofka markuu aayaadka ilaahay cilmi u yeesho oo cilmi uu ku sifoobo aayaadka ilaahay waxay qofkaasi sabab maaragtay ay ugu noqdaan in uu qofkaasi muttasifan bimakaarimi alakhlaaq uu noqdo akhlaaqda teeda wanaagsan inuu ku sifoobo camalka kiisa wanaagsan inuu ku sifoobo darajo sare inuu cilmigii gaarsiiyo maqaam aad u sarreeya inuu cilmiga ku gaara yahay uu ka siibmo waa ku kufriyey weyaan waa ku gaaloobay marka fansalaka minha faatbacahu shayaan markaasna shaydaan ou raacay yacni shaydaankiibaa asaga raacay shaydaankiibaa qariin iyo saaxiib u noqdayo dariiqa xaqaa ka dhumiyey xismigii oo ku jiray iyo dhufayska ku jiro sharta uu iskaga ilaalinayay buu ka dhex baxsaday halkaasuu la aaday weyaan fa kaana markaas wuxuu noqday midkii insilaakha iyo aayaadka ilaahay ka siibmay min alghaawiina kuwa baadiyaysan mid ka mida buu noqday waa maadaama diinkii uu ka tegey yacni hawaayadii mid ku sugnaaday dhexdeeda baadidii mid ku sugnaaday buu noqday weyaan walow shinaa haddaanu dooni lahayn ay walow shinaa rafcahu yani biaayaatina wey aayaadkeenna si aan siinay haddaan maaragtay yani bima aataynaahu min alaayaati haddii inaan ku kor yeelno aan dooni lahayn aan dooni lahayn la rafacnaahu waanu kor yeeli lahayn ninkaasi bihaa aayaadkaan ku kor yeeli lahayn aayaadka sababkeeda ayaanu ku kor yeeli lahayn markaasaa yani wuxuu noqon lahaa qof mu'min oo ilaahay rumaysan oo aayaadka inta ku camalfalkooda la waafajiyo ayuu ku camalfali lahaa markaasoo mid adduun iyo aakharaba liibaanaba uu noqon lahaa weeyaan laakiin ilaahay ma yeelin subxaanahu watacaala ma aanan doonin buu yidhi walaakinahu akhlada ila alardi walaakinahu se isagii walaakinahu isaguse akhlada ila alardi yacni waxaa loo jeedaa maala ila dunya ardada waxaa loo jeedaa waa adduunka wa adduunyadii baa loo jeeda alardu waxaa loo jeeda addunya adduunkii iyo dhaldhalaalkiisii ayuu u leexday ou doontay aakhiradiibuu ka doortay weeyaan أخلد إلى الأرض يعني هذا وحوي أصل الإخلاد حال إلى إخلادك مركي لقد إلى أصل كذا واللزوم لازمت بال إلى واللازمي وياه شيء مركا لازمته كسقناته أيا لإلى مثلا واحد أوراني أخلد فلان بالمكان مكان سبو قوة عريبة به إذا أقام به ولزم ولزمه مركو ماشى كنا قاعد وحبدا أو مدبدا أو جوغو بال إلى أخلد فلان بالمكان booskiibuu ku nagaaday uu jooga marka adduunkiibay u leexdeen oo isku dhajiyey oo ardadiibuu u leexday weeyaan wattabaca wuxuu raacay hawaahu hawadiisa buu raacay yacni maa tahwaahu nafsuhu baa loo jeeda waxa naftiisu ay jeceshahay oy maaragtay ayuu raacay wuxuuna ka tegey taacata mawlaahu mawlidiisi inuu adeecadu ka tego hawadiibaa wax amarto waxna ka reebto waxna farto baynamaa allah amarkiisa iyo nahyigiisa uu ka tegey weeyaan markaasuu rabbi subxaana wa tacaala yani wuxuu yidhi famaaluhu tusaale buu u sameeyey marka qofkaas sida uu aakhirada inta uga tegay adduunka keliya u doortay xaalkiisu wey famaaluhu fii shiddati xirsihi cala addunya wainqiaaci qalbihi ilayha wey sida uu adduunka ugu dadaalayo oo adduunka uu qalbigiisu ugu go'ay yani xaalkiisa markii la fiiriyo كمثل الكلب بولمديا اي حالكي او كله ايو لمديهي ان تحمل عليه حدي اد ايغا عيرسو يلهب وعرب رارعين عرق الله لادين او تتركه هذا اسكديدو كتغتودن عيرنينا ايغي يلهب لبا غورب وعرب لا لادين ايا ويا marka macnaheedu waxa weeye كما أن الكلب لا يزال لاهثا في كل حال ايغا سدو مر والبا عربك انه لا لادينيا مويه او سوخ كلا حالكيس او سنو اهين فكذلك مثل هذا لا يزال حريصا على الدنيا سداسو كلبو كنيهي ان كدالي مايو كما زولي انه ادونك كددالي ادونك انه كددالي او مارتي markastaba aduun inuu doonayo kama zuulayo weeyaan marka lahfiga waxaa la yidhaahdaa lahfiga lahfiga waxaa la yidhaahdaa ikhraaju lisaani litacabin aw licatashin carabka uu qofka uu soo saaro markuu qofku daalo daal darteed ama markuu oomo uu carabka soo saaro sida bannaanka u soo bixiyo saasoo kale lahfiga asal ahaan luqada loo yaqaana waxaa la yidhaahdaa yani maaragtay culammada qaar oo kaleeto waxay leeyihiin kullu shayin yalhafu شيء كستأو عرب كلا لاذيا فإنما يلهث من إعياء أو عطش وح كستأو عرب كسو قف كستأو عرب كيس سو صار أما الدال أو دالي بأو سو صارا أما أون أو أومن يهي أي أو سو صارا إلا الكلب أيقا ما هني لأن أيقا سيق حال كيس فإنه يلهث في, في حال الكلال مرك أو دالي عرب كلا لاذيا وحال الراحة مرك أو راحيسنا يعرب كلا لاذيني وحال وفي حال المرض مركو جيران يعرقوا لا لادين وحال الصحه مركو فيو يعرقوا لا لادين وحال الري مركو مارتي يعني وبحسن يدرغو بيها كدرغنا وعرقوا لا لادين وحال العطش مركو اومن يحين لا لادين مركستبا اي مر walba carabkaas uu hayo marka sida carabkaas oo mar walba uu laalaado ayuu kana xariis ugu yahay adduunkiibu mar walba carabkiis u laalaadinaya weeyaan marka waa misalkaas dadka ilaahi subxaanahu wa tacaala aayaadkiisa beeniyo oo halkaa intay cilmi u yeeshaan aayaadka alla xagga iska dhigay adduun keliya u soo jeestaa xaalkoodu waa sidaa weeyaan haddaad waaniso iyo haddaadan waaninba waa iskugu mid wey wax uu khayr u qaadanaya lama arko marna ka hari maayo saasa loo jeeda sida aayadda waxay la midka aan ku arki doono fi suurat al-araf dhexdeeda insha Allah ta'ala aan ku arki doono Allah uu leeyahay mushrikiinta markuu ka hadlay wa in tad'uuhum ila al-huda la yattabi'uukum sawa la yattabi'uukum sawa'un 'alaykum ad'awtumuhum am antum samitun hada u yeertani hadaad ka aamustaan waa isku mid marna hanuunka ma qaadanayaan weeyaan marka xaalkoodu waa sidaa weeyaan إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله ذلك أي ذلك المثل الخسيس تصالها صحنك إيه مثل القوم دتك تساله ديوي الذين دتك كذبوا بينيي بآياتنا آيات كان بينيي oo aayaadkaas yani beeninteeda daa'imay xaalkoodu sidaas ayuu kaluu la mid yahay sidaasoo kale ayuu la mid yahay weyaan marka haddii la waaniye haddaan la waanininba waa isku mid marna ma rumaynayaan siduu rabbi subxaana wa tacaala leeyahay yani maarata fii suurati yaasiin iyo suurat maxaa la yidhaahdaa ee suurat lbaqara labadaba sawaaun calayhim aandartahum am lam tundirhum laa yuminuun marna ma rumaynayaan weyaan marka dadka aayaadkeenna beeniyo tusaalahoodu waa kuwaa wey faqsus qisoo nabi maxamedow alqasasa qisooyinkii ka sheekee oo ummadaadi uga waran wixii aan kuu waxyoonnay oo adiga aan waxay ahaan kuugu sheegnay gaarsii ummadii u sheeg weyaan lacallahum yatafakkaruun yacni waxaa la arkaa inay fakaraan ayaa la arkaayo fii darbi alamhaal tusaalooyinkaas samayntooda inay inta ku fakaraan wixii xun oo dhan ay ka haraan wanaaggana ay sameeyaan bay kolkaasi mudan yihiin weyaan ساء مثلا القوم, الذي مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون ساء وحا حماري مثلا من جهة مثل تصال أهان وحا أحماري القوم مثل القوم قومك ضدك تساله ذبا حماري يعني وحا حماري ومثل كواهي مركزة درتين وإن ماشا حذف باكو جروه saaada faacilkeeda saaada waa bimacnaa bisa waay bisa oo kale lamid tahay faacilkeeda marka waa damiir mustatir oo maalka meesha ku jiro weyaan marka waa inaan idaafadaas inaanu qadarno weyaan saaa waxaa xumaaday maalan taanna waa tamyiiz baan ku nasbinaynaa oo maaragtay yani maxaa la yidhahda oo mufasirna ahoo fasirayo maaragtay xumada saaada lafteeda fasiraya weyaan maalku yani xumidaasoo fasiraya saaa waxaa xumaaday مثلا تسال أهان من جهة مثل وحاوحهم هذا القوم يعني مثل القوم مركب مثل كنا مارت سوء إضافة سوء قدرته وضروري هو مثل القوم بحهم هذا تدك تساله ذي أيحهم هذا الذين تدك كذبوا بينيي بآياتنا آياته نبينيي تدك آياتك نبينيي تساله ذا أيحهم هذا mar haddii rabbi subxaana wa tacaalaaba uu ku shabahay xaalkooda xaalalkalbi uu ku miaaliyey yani maalkoodu waa xumaaday weyaan maxaa yeelay alkalbu waxay yidhaahdaan laa hama lahu ila fi taxsiili yani aklatin aw shahwa eygu inuu wax cuno inuu shahwadiisa guta mooye hami kaleu leeyahay ma jiro kana adduunkaas unbuu munhami ku yahay ku mashquulsan yahay weyaan marka tusaalaha dadka aayaadka ilaahay beeniyey ayaa xumaaday weyaan wa anfusahum weliba yani wa kaanuu ahaaday yadlimuuna kuwa dulminayo anfusahum naftooda kuwa dulminaya ahaaday naftooday dulmiyaane allah ma dulminin subxaana wa tacaala weeyaan takdiib bay ku dulmiyeen aayaadka ilaahay oo la beeniyo yani aakharadiio laga jeesto oo adduun keliya la dabagalo xalaashiio laga leexdo oo xaaraamta la aado ayay naftooda ku dulmiyeen weyaan wa anfusahum kaanuu yadlimuun naftoodabay kuwa dulmiye ay ahaadeen weyaan marka ibnu kaiir oo kale raximahullah markuu aayadda fasiraya wuxuu leeyahay faman kharaja can xayizi alcilmi wاlhudaa waaqbala calaa shahwati nafsihi waاtabaca hawaahu saara shabiihan bilkalbi wabi'sa maaluhu yani saas uu leeyahay yani wuxuu leeyahay qofka ka baxo yani xayndaabka cilmiga ka baxo hanuunka xeradiisa ka baxaahi qofka ka baxaa ee naftiisa shahwadeeda keliya iska dabagalaahi hawadiisa raacaa wuxuu noqonayaa ey mid u eg buu noqonaya shabiihan bilkalbi buu noqonaya wabi'sa maaluhu tusaalihiisa kaasoo kale aada u xumaaday weeyaan cidduu shaabahay baa xumaatay weeyaan marka sidaa darteed buu nabigeena dhihi jira calayhi salaatu wasalaam xadiid imaamu albukhaari imaam tirmidi imaamu axmed kulle ay warinayaan ayuu wuxuu dhihi jiray imaam nasaai xadiid ibn cabaas wuxuu dhihi jiray nabiga salawaatu llahi wasalaamu calayhi yani wuxuu dhihi jiray laysa lana maalu saw anaga malihin tusaale xun haddaan muminiintiin nahay muslim haddaan nahay laysa lana maalu saw tusaale xun ma aan lihin buu dhihi jiray wuxuu ka hadlayay marka yani qofka intuu wax dad u hibeeyo hadiyad siiyo hadiyadii haddana ka ceshto siismadii dadka aasiis haddaa ka daba tagto oo kalebuu ka hadlay inuu maalu saw yahay laysa lana maalu saw tusaalaha xunkaa ma lihin buu yidhi alcaa'idu fii hibatihi كالكلب يعود في قيئه قفك كل لابت شيء هبدا او بخيو هديد با قف سيسي waxbaad siisay markaas aad wixii ka daba tagto tir ii soo celi ka soo ceshatay wuxuu la mid yahay buu yiri kaasi kal kalbi yacuudu fi qayhi ay markuu inta ma tagay ma tagiisi hadana cunayo oo dib ma tagiisi dib u cunay ayuu kaloo la mid yahay buu leeyahay marka mathalu saw dadka mu'miniinta malaha waxa iska la mathalu saw alladheena kadhabu bi ayati llahi subhanahu wa ta'ala ilahi ayatiisa dadka beeniyay ayaa mathalu saw iska leh weeyaan wa anfusuhum kanu yadlimun من يهده الله الله قفك او هنونيا قفك او رب سبحانه وتعالى هنونيو فهو اسغا المهتدي مدك هنونيا قفك رب هنونيي وقفك هنونويا كاسا هنونسن رب احد كو هنونيو هدايه اسكلوي marka kan ilaahay aayadkiisa uu siiyay oo islaaqo ku dhacay rabbi ma uunan hanuuninin waa baadiyay weeyaan waman yudlil qofka rabbi baadiyay oo xaq ka dhumiyana فأولئك ددكاس ومن يضلل ددك ورب دميو لأن من معناه جمع كتاي فأولئك داسا كنت سنيسا ويان ومن يضلل ددك ورب دمياه فأولئك ددكاس وطريق حق كدمي هم أيها الخاسرون كو خساري الدنيا آخرة كو خساري وأيها ويان مرك إلهي سبحانه وتعالى هداية أسقى حيستو baadidana asaga adoomadiisa dhumiyo qofka maartay yaan xikmadiisa ay keento ayuu rabbi dhumiya man yahdihi allah dadku rabbi hanuuniyo oo hidaayadiisa rabbi oo siiyay fahuwa dadkaasi fahuwa ahadkaasi huwa isaga almuhtadi qofka hanuuniya hidaayo kale u dhiman qof baadiyeyn kara ma jiro mar hadduu rabbi ku hanuuniyo cid ku baadiyeyn karta lama arko waman yudlil qofku rabbi dhumiyo oo xaqa uu ka dhumiyana fa ulaa'ika dadkaasi hum ayaga alkhaasiruuna kuwa adduuniya aakharaba khasaaray khusraan oo weyn dadka khasaaray waa ayaga weeyaan hada billahi tawfiiq sallallahu alayhi wa sallam ala nabiyina muhammad